وصل اللهma عlى نبيina mحamd وaلiه وصaحبi وsلم waxaynu ka bilaabaynaa suuradda sideed iyo labaatanaad waa suuraة اlqaصص sidaynu horeba soo xusnay saddexdan suuradood way isku xigeen xagga nuزuulka iyo soo degidda suuraة shucarاء naml qaصص mawduucay ka wada hadlayaan uu isku wada dhow yahay suuradda usuusha caqiidada iyo arkaanta lafdhabarta u ah iimaanka wanaagsan bay ka warramaysaa tawxiidka ilaahay iyo daliilada uu leeyahay waalrasuulu waalrisaala nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo diritaanka ilaahay uu soo diray xaqnimadiisa iyo albacthu waalnushuur khalqiga ilaahay uu soo noolaynaye waa abaal marin doono suuraddu waxa ay tilmaami doontaa sunnada ilaahay iyo dhacdooyinka taxanaha ahaa iyo ummadaha siduu ula dhaqmo qaar wanaagsan iyo qaar xunba laba qiso bay tusaale inagu siin doontaa labadaa qiso midi waxa ay ta qiso in badan aada usoo noqnoqoto suuradaha horena aynu kusoo marayna nabi muuse walaalkii haaruun oo ilahay u diray fircoon qisadaasi waxa ay tusaale u tahay dadka ku kibra ee ku awood sheegta alquwa waasultaan waa tuqyaanun bilquwati waasultaan kibir sababtiisu ay tahay awood maamul oo uu qofku helay iyo xoog ciidan marka duqyaanka natiijadiisu halka ay ku biyashubato way caddayn waa qisada fircoon qisada labaadna waxa weeye duqyaanun bilcilmi waltharwati walmaal kibir uu qofku ku kibro aqoon iyo adduun bal iyadana gebagabadiisa halka ay noqonayso tusaale qisada qaaruun ayaa ilaahay uu nagu siin doonaa qisaska qur-aanka ee soo noqnoqonayaana maaha tikraar maxdiya ama soo noqnoqod faqad oon wax kale ku jirin maahe qiso waliba dheeraadkeedana way leedahay cibradeed iyo waayo araggeedana waa leedahay waayo aragtinimada ummadahaas ay soo mareen ummaddaa la leeyahay ha kasbadeen suuradda qaybta hore qisadan ay ka warramaysaa caawa fircoon iyo nebi muuse ilaahay u diray qaybta dambena qaaruun bismi illaahi araxmaani araxiim waasiimiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi almubiin kitaabkii caddaa aayadihiisii weeyey idaafada bayaaniyaa la yidhaahdaa waa aayaatun min alkitaabi almubiin kitaabkan iftiimaya wax walba dhigdhige kala saaray aayado ka mida wey suuraddan intay koobsatay mubiin waa ismi faacil yumkin an yakuuna min abana almucaddi walaazim waa ficil markaa mucadana noqon kara laazimna noqon karaa mubiin sidiisu u cad yahay haddii la idhaha ficilkaa laazima oo wax qarsoonii kuma jiraan laakiin qofka doona inuu ka faaidaysto aad bu uga olal bixi karaya xikmadda ku jirta mubiin waa mid wax caddaynaya oo ilaahay uu ku tilmaamay tibyaanan likulli shay dadna u ahayy ciddii raacday qisadii baa ilahay u bilaabo rabbi waxau ihi natluu calayka waxaanu kugu dul akhriyaynaa min naba'i muusa wa fircawn nebi muuse iyo fircoon warkoodii bilxaqi ayaan ku warkaasoo bilxaqi ahaaday baatil iyo beeni waa ka dheer tahaye warkani waxa uu ku sugan yahay xaq sheegidiisuna waa xaq waxa kale oo xaqa in waktiga lagu sheego oo lagu soo gaadhsiiyo liqawmin yu'minuun dad rumaynaya ayaa loo warramaya loo sheegaya waayo kii aan rumaynayn cibro iyo cido iyo cashar macnaha wuxuu kala baxayaa ma jiro waxala wuxuu ka faa'idaysanaya waxyi qisada hab gebagabadeedii ah ayaa ilahay xagga hore uu soo mariyey qaybtii gebagabada noqon lahayd ayaa xagga hore lasoo mariyey xikmadduna waxa ay tahay si aada uga garataba xikmadda lagugu sheegayo qisada nuxurka lagala baxayo ee qisada lagu loo soo arooriyay halkan in lagu sheegay ee loo iftiimiyey ayaa loo soo qadimay marka marka ka caddina waxa weeye fircoon wuxuu doonay ma hirgelin wuxuu ilaahay doonayna wuu fulay oo uu socday marka dawaaqiidda iyo dadka kibre wax badan bay maleegaan wax badanna way doonaan ma socdee waxa ilaahay uu doonun baa socdaa adduunkanna ilaahay baa iska leh biyadihi almulku siduu u dhan yahay ina fircawna ka la yidhahdaa calaa fi lard dhulkiibuu ku kibray ilahay uu lahaa wa jacala ahlaha ciddii deganaydna wuxuu ka dhigay shiyacan qaybo yastadcifu wuxuu harawsanayaa taa'ifatan minhum qayb iyaga ka mid a ayuu tamardaraystay oo uu tunjilaacsaday waa reer banu israa'iil yudabixu abna'ahum inamadoodu gowracaya dhegta dhiigga u daraya yaryare mujada ah wayastaxyii nisaa'ahum dumarkoodana waa daynaya wuu ka xishoonayaa maaha laakinahu yatrukuhunna fii qaydi alxayaa wuxuu kaga tegayaa nolosha wuu iska daynayaa iyadoo runtii waxyaabaha ku jirana ay ka mid noqon karto dumar hadday tarmaan oo ay bataan oo raggii guursan lahaa la laayo oo la gowraco yaa guursanaya dee kuwa ka agdhown istaraatiijiyadiisa waxa ugu jirtay faraacinadu marna ha ku shaqaysteen marna addoommo ha ka dhigteen marna ha guursadeen dabeetana dumar dee ciddii markaa guursata ay u tarantaa unbay ku biirayaan marka kuwani iyagu wax waxyeelaya uma arkaynin wax waxna u taraya isla markaana iyagaba u tarmi kara ayuu arkay axmaqnimadiisiiyo aafaadka ku dhacayna de hadduu fikiri lahaa wuxuu odhan lahaa muuse hadduu ku dilayo dee kollayba wuu ku dilayaayoo dilkaa dadka laysa waxba kaa tari maayo haddii aanu ku dilayninna dee kuma dilayo iska dah saa uma fikirayo labada xaalo midna dilkan ma keenan hadduu si caadi u fikiro inahu kaana min almufsidiin wuxuu ka mid ahaa buu ilahay yihi kuwa dhulbiiska ah sidaasaa ilahay uu tilmaamay dadka dawaaqiidda midhka laga dhaxlee adduunyada ay kaga tegeene taariikhday reebeen waxa weeyaan raadka ah wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu taa'ifatan minhum ilaa aakhirih ummadiibuu ummadda inay qaybiyaan waa qaybiya xukun qaacidada loo yaqaano wey dadka in qolo walba meel yar lagu xidho oo edegya ah dabeetana qolo walba halkeeda laga helo dibigii caddaa iyo dibiga midooba kana mar la cuno kana mar dhakada lagu dhufto kana mar lasoo yaro saaro kan kale lagu dhufto saasa la wada waa qadiyadda uu isticmaalku ka duulayay caalamulislaami markii uu xidhxidhay ee xuduudahaad maanta arkayso ee iyagu ay ku wada dagaalamayaan ee qolo waliba ay leedahay waa muqadas xadka iyo xeerka aynu leenahay in la ilaaliyo xuduuddeenna in la difaacaa waa muqadas diin ilaahay iyo dacwad iyo dan islaamtoona muqadas maaha dadka agtooda laakiin xadka isticmaalku dhiga waa muqadas marka waa qaybintii uu qaybiyey isticmaalku istaraatiijiyad dheer oo uu dhigay bahay oo ugu talagalay sidaasaad maanta arkaysa wadamada islaamka ama ha laydha afghanistan ama ciraaq maraykanka ninkii u qaabilsanaayo ciidamada dadka laayay maatidae xaaqay hogaaminaya kuwait baa jaa-iso tiinaysay galabta kuwait waxay jaa-iso tiinayaan ninkii dhakada ka guray ee b fifty two ku garacay ciraaq iyo maxaanku dhahdaa afghanistan wa yastadcifu aa'ifatan minhum istidcaafkaasaa ka dhacay harawsigaasaa ka dhacay waa lagu hamaansanaya qolo walba halkeeda iyadoo joogto waxaa laleeyahy waxaan ku nidhaahna maadyeeli laydhkaa cagaaran iyo laydhkaa cas baa loo shidaya warkuba intaas ugu dhan yahay alla waxa uhi innahu kaana min almufsidiin dhaqanka noocaas cidda ku dhaqmayseen ummad ururinayn een ilaahay ku xidhayn een diin u yeelayn een toosinaynin laakiin dadka saa u qaybinaya si uu hogaamin karo innahu kaana min almufsidiin wanuriidu buu ilaha yihi waxaanu doonaynaa an namuna inaanu galladaysano cala aladiina istudcifuu kuwii la tamardaraystay fil ardi dhulka lagu tamardaraystay dhulka ilaahay kuwii lagu addoonsaday oo reer banu israa'iil inaanu gallad iyo barwaaqo iyo horumar iyo awoodsiinaa baanu doonaynaa wanajcalahum a'ima madaxnaanu ka dhigna buu ilaha yidhi kuwa hogaamiyaala halka fircoon uu ka talinaya u ka arimiya wanajcalahum alwaarihiin kuwa dhaxla fircoon iyo wuxuu hayo inaanu ka dhigno wanumakina lahum aanu u hirgelino fil ardi dhulka macnaa aanu u suurogelino hogaaminteeda tamkiintani aanu dejino weeye wanumakina lahum fil ard dhulka aanu dejino maamulkiisa gacanta u gelino taasaanu doonaynaa wanuriya buu ilaha yidhi inaanu tusino aanu doonaynaa fircawna wa haamaana wa junuudahumaa fircoon iyo haamaan iyo colaalkooda inaanu tusino aanu doonaynaa maa kaanuu yaxdaruuna wixii ay ka feejignaayeen ee minhum reer banu israa'iil xaggooda ka ahaaday wixii ay ka baqayeen ay lahaayeen armaa cidi dindisha ay ka soo baxdaa kii laftiisa inaanu indhaha u saarnaa baanu doonaynay baa ilahay iyagu hadday waxaa dooneen oo waxa ay dooneen ilahayna intanuu doonay keebaa hirgalay intuu ilaahay doonay baa hirgalay kolo waliba waa noocaa qaar waliba waxay doonayaan uu raba siyo waddadu ka baydi doonaaye umuurta ilaahay baa iska leh yuqallibuhaa kayfa yashaa marka bushaarayt ilaahay uu siinaya awliyadiisa inaanay quusanin laakiin diladooda ay kor u kacday iyo rajahooda waxaad arkaysaa erayga nuun baa soconaya wanuriidu an namuna wanajcalahum wanajcalahum wanumakina waa dhaadasho ilahay oo awoodiisa ku dhaaranaya tabaaraka watacaala wanuriya fircawna wayaraa fircawn wahamaanu wajunuuduhumaa iyana waa jirtaa fircoon iyo hamaan iyo colaalkiisu waxay arki doonaan wixii ay ka feejignaayeen reer banu israiil xaggooda ka ahaadeen maxay ka feejignaayeen iska ilaalinaya markay dadka laynayeen inuu kasoo baxo reer banu israiil mid fircoon wadada ka duwa kii laftiisiibaa ilahay ayuu tusiyey waa waxaynaa buu lahay marka haddaba halkan rabbi wuxuu tilmaamaya sidaa dee awooddaradooda ayaaba cashar lagaa siinayaaba kii uu ka feejignaa laftiisa sida loo tusiya waa sidee waaba inuu isagu gacantiisaba kusoo koriyeyba kii uu ka cararayo dadka u leynaya dirtiibaaba loo dhiibayba markaasaa la waa kana isaga laftiisii kori maadaa yacrif muxuu garanaya maxaase uu wax ka ogyahay maxaase qayb uu ka garanaya waa kuu ka cararayo dadka u leynaya waa kan uu koriyey uu halkan soo gaarsiiye waa nabi muuse waa waxaynaa ilaa muusa buu ilaha yidhi waxaan u waxyoonay ilaa ummi muusa nebi muuse hooyadii an ardiciihi jaqsiih waxyigana waxaa la idhaha waxyul ilhaam way isku waafaqsan yihin jumhuurulmufasiriin inaanay nebi ahayn ambiyada inaanay ka mid ahayn laakiin waxygani waa malaa'igunbaa ilaahay uu u diro qalbigooda sidan gaadhsiiyey ama ilaahay baa qalbigeeda sidan ku ilhaamiyo ku adkeeyey waana nusuustu tilmaamaysaa marar badan dadka qaarkood inay malaa'ig la hadashay ama cimraan ibnu xuseen haada ama kii baraskii qaday iyo aqraci iyo kuwii ilaahay baa waxa uu yihi jaksii muuse markaad umusho faidaa khifti calayhi kolkaad u cabsato faalqiihi filyami badda ku tuur walaa takhaafiha cabsanin walaa taxsaniha murugoonin walaa takhaafiha cabsanin oo baddaa uu ku dhacay inuu ku haftaha ka baqan walaa taxsanii ha murugoonin maqnaanshaha ilmaha yara mujadii uu kaa maqan yihi inaa raadduuhu ilayk alla wuxu uhi waanu kuu soo celin doonaa adiga isaga waanu kuu soo celin doonaa wajaaciluuhu min almursaliin rususha ilaahay ayaanu ka yeeli doonaa muuse fasaxadda qur-aankay ka mid tahay in aayaddu uu ilahay isugu keenay arrimo badan laba khabar iyo laba amar iyo laba nahyi iyo laba bushaaro intaba waa la isugu keenay laba khabar baa ku jira laba war waa waxayna ilaa ummi muusa iyo faidaa khifti calayhi waa laba war weeye laba amarna waa ku jiraan an ardiciihi faalqiihi laba arrimoodoo loo diidayna waa ku jiraan walaa takhaafi walaa taxzani laba arrimoodoo loogu bushaareeyeyna waa ku jiraan inaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu fasaxadda qur-aankay ka mid tahay labadaas sadra ee koobkooban inuu ilahay intaasoo arrimood ku ururiyey faltaqadahu buu ilahay yihi waxaa hinjiyo qaaday waa muusoo yar aalu fircawna baa qaaday fircoon aalkiisi colaalkii faraha badnaayo kala duduwanaa sahankiisa uu ka mid ahaa u shaqaynayay ayaa biyaha webiga niil ka soo qaaday liyakuuna lahum si uu ugu noqdo caduwan waxasanan mid cool u ah oo ay ka murugoodaan maxay u qaadeen markii ay qaadayeen adiga arkayo quratu caynin liwalak bay u qaadeen iyagu xaaskiisa iyo isagu inay ku indha qabowsadaan oo ubad laga dhigto taasay u qaadeen laakiin natiijadii maxay u dhacday dee sidan ilaahay ula doonayay bay u dhacday iyagu ismay ogeen ilmahan ee waxay u qaadeen waxaan ahayn ba alla uu ka soo saaray marka arrinkay doonayaan inaanu soconaynin dadka mujrimiinta ee awoodda sheeganaya ku ilaahay doonaya uu soconayo gacmahooda lagu hirgelinayo kaasuu nasku tilmaamay liyakuuna lahum caduwan waxasanan waxusnanna waa jirta col iyo wuxuu noqon doonaa waxay ka murugoodaan ina fircawna wahaamaana wajunuudahuma fircoon iyo haamaan iyo colaalkoodu kaanuu khaai'iin kuwa gafsan bay ahaadeen marka fircoonan halkan lama sheegayo naska waxaad arkaysaa fircoon waxaa la raaciyay labada meeloodba hamaan oo wasiirkiisiia iyo junuudiisi iyo colaalkiisi ayaa la raacinaya waayo junuudan iyo hamaankan iyo waxani wuxuu ahaa wixii uu ku dhaadanayo ayuu ahaa ilahay baa yihi fatawallaa birukni wa qaala saaxirun aw majnuun fatawallaa birukni isagoo awooddii uu cuskanayay ku tiirsan buu dhaqaajiyey oo xagga afka uga marooriyey muuse ui waa saaxir wa fircawna di lwtaad waa fircoonkii qodibada u saaxiibka waa qodimadii maamulkiisa dhidbaya colaalka ah waxaynu uga jeednaa mujrimka ama daaqiga cidda wax la hirgelinaysa ee ciidanka u ah ee taageerayaasha u ah ee dadka ugu hanjabaya ijraamka iyo ismiga iyo godobta iyana waa la mid ilaahay agtiisa cinda allahi wa cinda annaas iyaguna waa la mid marka askar yaroo iska daciifa ahaa sidiisa u loo amrayay socon mayso wajunuudahumaa buu ilaha yidhi uu raaciyey wa qaalat imra'atu fircawna buu ilaha yidhi fircoon islaantiisii waxay tidhi wanaagsaneeda macruufka ahayd quratu caynin lii awliyada ilaahaybaa ilaahaybaa isu diraye quratu caynin indhaqabowsi buu yahay muuse lii walak aniga iyo adigaba isheenaa ku qabowsan ee laa taqtuluuhu ha dilina ilmahan yare mujada ah waa laydinku sallida waxbaa dili jirteena kan halkii ha marinina ehelba ma lahe casaa an yanfacanaa inuu wax inagu taraa laga yaaba aw natakhidahu waladan ama ubad aynu ka dhigano walad ilma aynu ka dhigano wahum laa yashcuruun wa qaaluu dalik wahum laa yashcuruun hadalkaa way yidhahdeen iyagoo aan waxba ogeyn khayrka iyagoo waxba ka ogeyn laakiin ilaahay addoontan wuxuu qowlkan uga yeedhsiiyey waxa ay ahayd si ay uga bustayso kaa sharkiisa امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وليدا إلى هذا آه سي امرأة فرعون دمر كون أنت وقفت للبرامبه إلى هذا مركز أدرك الساعة إن أدون كيس كور هيو وناقص يقيميس مركز أدونك اختيار كيس كوقات حق أما أنت سنو الليل cidda mujrimka ah ee mufsidka ah ee uu ka agdhow yahayna kiiskiisa lagu qaadi maayo kol hadduu isagu ka beri noqdo wa asbaxa buu lahayn marka dee sidiibaa ugu tegay iyagiibuu gacantoodii galay gurigii madaxtooyadaa la geeyey fircoon wa asbaxa wuxuu noqday fu'aadu ummi muusa muuse hooyadii qalbigeedii wuxuu noqday faariqankii haawanaya waa haawanaya waa madhan yahay muxuu ka madhan yahay culimada qaarkood way waalatay bay ku fasireen laakiin maya faariqan fikir wax kaloo dhan wax kaloo dhan kama fikirayo laakiin ilmihiibay ka fikiraysa hooyo dee umusho markaa ilmaheedii yaraa dambarka waktigii u canqartay kadibba laga qaaday oo layidhi haddana kii wax gawraci jiru gacanta ugu jiraa talo goormaa warkiisu soo yeedhiyo ma la gawracay bay ka fikiraysaa faariqan isagunbay ka fikiraysa inkaadat buu ilahay yihi waxay u dhawaatay latubdii bihi inay muujiso oy tidaa inankan anaa dhalay ogaada lawlaa an rabadnaa calaa qalbiha haddaanaan qalbigeeda geejinin oo aanaan adkaynin laabdat bihi laabdat bihi way muujin lahayd laakiin alleh ayaa adkeeyey oo dejiyey litakuuna min almu'miniin si ay dadka alla rumeeye ballanqaadka ilaahay ku kalsoon ay uga mid noqoto marka afkeeda iska xidhatay way iska aamustay way isxejisay wa qaalat liukhtihi waxa ay ku tihi walaashi walaashiyoo dee iyada la joogta qusiihi baraadi qasa bimacnaa wuu raad guray wey waqasa calayhi alqasas warkiibuu u raad guray fartadaa calaa aathaarihimaa qasasa qusiihi bal inankii baadi doonoo raad gur bay tidhi waxbaa la sheegay fa basurat bihi inantiibaa aragtay muuse can junubin can bucdin meel durugsan bay ka aragtay iyadoo halkaa kuwii aan loo dhowaan karayn ee duulcasta badan isku xeeray halkaa ay gacmaha ku hahayaan oo warkiisa la sheeg sheegaya wahum laa yashcuruun iyagoon garanayn inay walaashii tahay maxay ka ogiin bal waa kaas walaashii baa raadinaysa oo arrinku halkan u marayaayo warkanay soo jeedinaysaa laa yacrifuun ilahnimona way sheeganayaan dacufa aalibu waalmadluub wax ka itaal darani ma yaalo waxaramnaa calayhi lmaraadica meeshay walaashani ka soo geli lahayd baa ilaahay u furay albaab waxaramnaa calayhi waxaanu ka mamnuucnay oanu ka afxidhnay almaraadica dumarkii wax jaqsiinaya min qablu horay intaana inantani u iman ka horna waxaa jiray dumarkii irmaanaa ee loo keenay layidhi ilmaha yar ha jaqsiiyeen ile markii ogeysiis lagu bixiye layidhi madaxtooyada waxaa laga doonayaa dumar wax jaqsiiya guug baa lasoo yidhi waalkii ugu dhandharoonay way soo yaaceen dadkii way soo urureen oo dar badan baa isu soo urureen mid walba afkaa loo saarayoo qif buu ka yidhi oo mid walba uu diiday waa kasii jeedsaday marka iyadii oo laleeyahy bal haddaba sidee la yeeli kan yar ee waladka laga dhiganayo ayay fursadda ka faa'idaysay fa qaalat waxay tidhi hal adullukum war ma idin tusiyaa calaa ahli beytin qoys yakfuluunahu idin xil qaadan lakum idinka wahum lahu naasixuun una danaynaya ilmahan yar wuxuu daneeyo u baahan yahay wahum iyagu lahu ilmahan naasixuuna way u danaynaya war qoyskaa ma idin tusiyaa intay xil qaadan yarkan u daneeyo si wanaagsan u koriya waa layl darantihiina waa la rafaadsantihiina ha un weeye warku marka haddii dee islaantii loo keenay oo la jaqsiiyeyna horay wuu ka qabsaday ilaahay baa yidhi faradadnaahu ilaa ummih sidii ballanqaadkuba ahaa hooyadii baanu ku soo celinay nebi muuse yaroo mujo ah ayaa fircoon ugu dhiibay hooyadii oo uu ihi bal islaan yahay iiha inan ka yari ha koreya wixii aad u baahantay annagaa kugu siin doonee kay taqara caynuhaa si isheeda ay u qabowsato ilmaheeda aragtidiisa ileen ishaa ku qabowsato ubadkee walaa taxsana aanay u murugoonin ilmahoo kaa maqani waa murugo badanyi walitaclama si ay u ogaato ana wacda allaahi xaq ilaahay ballantiisu inay dhab tahay oo ay sugan tahay oo mid laga shakiya aanay ahayn si ay u ogaato tii loo sii sheegay ee loogu bushaareeyey si ay tii u ogaato walaakina aksarahum dadka intooda badani laa yaclamuun mase garanayaan ilaahay ballantiisa way qawadeenoo waxa gacantooda ku jira ama gacan bani aadam ayay ku kalsoon yihiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam asal waxaa kaga sugmay inuu yidhi qofka shaqo qabanaya iyadoo mushqaayadu ku qabanayo ee ku qaadanayo ajrina ilaahay kaga doonaya waxa uu la mid yahay uu nebi muuse hooyadii ilmaheediibay haysataa oo ay uga baahnayd ay doonaysay oo ay jaqsiinaysa adduunna waa lagu siinaya marka masalan qofka masaalixda caamka ah iyo danaha guud dadka uga shaqaynaya iyo umuurta caamka ah mushqaadiisana iska qaadanaya iyo mushaharkiisa laakiin ummadda horumarinteeda iyo hagaajinteeda iyo maslaxadooda inuu xaqiijiyo u howlgelaya ee aan lahayn un adigu ka faa'iidayso labadaba wuu leeyahay ajri iyo adduunba arrinkiisii dabeed saasuu ku socday saasay wixii ay u baahnayd oo dhan ku qaadanaysay ilmaheediina ay u korsanaysay ilaahay baa sidaa isugu qoofalay weliga ilaahay markuu alle dartii u sabro ayaa loo hirgelinayaa wax badan oo dadku laba yaabaan walamaa balaqa buu ilaahay yidhi markii uu gaadhay muuse ashuddahu muddakarkiisii wastawaa ee uu isku tuntay markii uu noqday nin taabagal ah oo hanaqaad ah aataynaahu waxaanu siinay xukman wa cilma xukum iyo cilmi abadaada ilaahay baa siiyey xukumka iyo cilmigu waa xikmad iyo cilmi macnaha cilmi iyo dadka sidii ugu dhaqi lahaa ee ugu xukumi lahaa ee u gaadhsiin lahaa ee u fahamsiin lahaa waa basiira qofka daaciga ahee wanaagsan sida dee rusushoo kale basiira ilaahay uu siiyaa marka xikmad badan oo ah kitaabkii oo sidii la doonaya u qaaday iyo cilmi ilaahay uu kusoo dejiyey baa la siiyey wakadalika najdi lmuxsiniin samafalayaasha saasaanu abaalinaa baa ilahay uhi muuse keligii kuma ahee taariikh baa ilaahay u idin dhigay darisna u idin siiyee dadka rususha ku dayanaya ee manhajulambiyaa ambiyada iyo wadadoodii cidda haysa dadkaasi waa muxsiniine sidaasaa ilaahay u abaaliya ogaada wadakhala lmadiinata baa ilahay uhi magaaladii buu galay magaaladii la joogay ayuu galay ee markaa faraacinadu dee ay ka arriminayeen reer banu israa'iil oo mustadcafiniina dhex joogeen calaa xiini khaflatin min ahliha wakti ehelkeedu halmaansan yihin calaa xiini khaflatin wakti la is-ilowsan yihin khafladoo min ahlihaa ka ahaatay macnaha ehelkeedu wakti aanay feejignayn oo aanay aada u soo jeedin wakhtiyada had iyo jeer guryaha lagu xaroodoo kale ama ha lagu caweynayo ama ha la yaro seexdo ama bacad ha laga nasanayo waktigaasuu magaalada galay iyadoo kollayba arrinkiisuna dee soo baxayoo sidii la moodayo uu noqon waayoo durba la raad gurayo oo ishu hayso ilaa nuurkiibaa kasoo bidhaamaya ilaahay maadaamuu siiye xukum iyo cilmi fawajada fiiha magaaladii wuxuu helay rajulayni yaqtatilaani laba nin oo dagaalamaya labadii baa lagu kala sheegay waxa ay yihiin haadaa min shiicatihi kani waa qoladiisa reer banu israa'iil wahaadaa min caduwi kanina cadowgiisuu ka mid yahay ilaan cadowga ilaahay waa cadowga mu'minka marka kanina waa qoladiisii kan kalena cadowga wuxuu ka mid yahay ilaahay iyo mu'miniintaba u cadowga ah ee faraacinada labadaasaa isrifaya fastakaafahu waxaa gargaar weydiistay alladii min shiicatihi kii qoladiisa ahaa istiqaasaduna waa qaylu ku dhuftay waxa uu leeyahay iga dhici cala aladii kiibuu ka gargaar weydiistay min caduwihi ka mid ahaa kii cadowga ka mid ahaa buu leey war iga dhici ilaan waa hafranaya hadduu iska riixi lahaa wuxuu inuu ka daba yimaado ayuu ka baqayaa sidii ninka ninkii ninka legday ee dabeetana kii wax legdee sarreeyeyba ayaa uu ku yidhi waad iga kici doontaa dabeedna waa ooyey war maxaa kaa ohinaya baa layso adigan legda ee kaba sarreeya markuu soo kacaan ka baqanayaabuu marka ninkani waa sidii oo kale oo dee soo kicidda ninkan iyo markuu meeshii la tago iyo dhugdhuglayaashiisii kolkuu ka ashkateeyo taasuu ka baqayaa nin habranayoon iska dhicin karayni weeye muusena markii uu arkay ninkanuu xaalkii fahmay fawakazahu muusa muuse markaa uu feeday almumin qawiyu khayru waaxabu ila allahi min almumin aciif buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka muminka ahee qawigaa ilaahay agtiisa waanu ilaahay waanu ka jecel yahay waanu ka wanaagsan yahay ka daciifka ah darbadaa uu dhiibay buu markaa ku dhuftay wegsigu waa feerhkii wey faqadaa calayhi waa kaga tufay markaa uu kaga soo qaaday saasay ugu dhammaatay kii qibsiga ahaa muusena nin sahlan mu ahayne dee nin gaadhay buu ahaa malag inuu ilaa isha ka soo rido malagii loo soo diray layidhi muuse nafta kasoo qaad buu isha kasoo riday si kastaba sababtu ha ahaatee culimada qaarkood waa kuwa idhaahda waa laga yaabaa inuu aanu malagii moodayn ama bilaa-idanba uugu soo galay kolleyba cudurdaarun baa dee jiray saasuu arrinkiisa u dhacay ninkaa wuu khaarajiyey waxaanu ku soconaya fidrada wanaagsan iyo qofka muminka ahay dareenka uu leeyahay oo qofka daciifka ah in aan lagu dhaafin kan raqaya hafaya qaala wuxuu markaa nebi muuse yidhi haadaa min camali shaydaan dilka aan ninkan dilay waa shaydaanka camalkiisa innahu shaydaanku caduwun weeye mudilun mubiinun mudilun mid dadka ambiyo weeye mubiinun cadaystay cadaawadiisa iyo ambintiisa oo aan qarsanaynin qaala markaa nebi muuse waxau ihi rabbi ilaahaygiiyow innii dalamtu nafsii naftaydii waa dulmiyey mar haddaan kan dilay fakfir lii ii dhaaf fakafara lahu wuu u dhaafay rabbi innahu huwa alkafuuru araxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariista marka cadowbaaba ilaahay uu ku tilmaamay wahaadaa min caduwi cadowga laftiisiibuu khaarajiyey haddana waxa uu tilmaamay inuu shaydaan camalkii yahay oo uu gafay oo istikfaar ayuu ilaahay ka weydiisay waxoo dhami waxay ku soo ururayaan dee caatifadii iyo cadhadii qabatay ayuu ninkan u feedhay u dilay fasaxse uma haysan oo waa loo fasixin oo si gaara dee cadow hala dila wuu haystay fasax guud laakiin fasax gaara oo kan isaga inuu gacan saaraanu haysan rusushana wax laga yaaba inuu yar yahay dadka kale agtooda ku weyn agtooda wa kabaa'iru rajuli sagiiri sakaa'iru wa sakaa'iru rajuli lkabiiri kabaa'iru qofka yar gefka weyn ula yimaadaa wuu iska yari laakiin qofka weyn gefkiisa yari u weyn marka maadaama si gaara aan loogu fasixin wuxuu ku tariyay inay gef tahay qaala markaa nebi muuse waxau ihi rabbi ilaahaygiiow bimaa ancamta calay nicmada aad i siisay sababteeda anoo taa ka mahadnaqaya falanakuuna noqon maayo dahiiran lilmujrimiina dembiilayaasha mid u hiiliya ilahay taasaynu iska ognahay buui allahu rabbi u ogaanaya aladiina aamanuu dadka ala rumeeyey iimaanku ka dhab yahay walayaclamana almunaafiqiin munaafiqiintana ilaahay wuu ogaanayaa marka imtixaanku dadka kala saaraanay ogow laba ummadood baa la noqdaa mar kasta oo dadka la shiilo wixii nafcilina wuu soo hadhaa wixii daabxoorihina wuu iska tagaa ha garab siinin ee ka fogow haddii kale naarun baa ku wada daadegaysa ballanqaadkaasuu bixinaya isagoo macnaha ku sii adag fircoon inaanu u xeeban doonin inkastuu godob ka galay uma soo noqon doono fa asbaxa waxa uu ahaaday fi lmadiinati magaalada dhexdeeda khaa'ifan waa cabsanaya magaaladiina waa jooga yataraqabu waxa uu sugayaa maxaa dhici doona talow reer boqor ama kuwii madaxdii daalimiinta ahaa ayuu ilaan mid ka dilay adiga arkay oo wadamada caalamka ku nool qaarkoodna haddii dad badan laga laayo safaaradahooda iyo dowladahooda iyo wasaaradahooda cidina ma waraysato qaarkoodna haddii mid laga xidho iyo haddii mid laga dilo dhulkoo dhami wuu dayaamaya sidee loo taabtay baa laleeyahy mid jinsiyada iyada haysta mid iyagaa iska daayo marka arrintaa isagoo ogsoon buya taraqab wuxuu sugayaa talo maxaa soo yeedhi doona dhici doona faidaa waxaba soo baxay mar kale aladi istansharahu kii gargaarka weydiistay bilamsi shalayto ee lahaa iga dhici laftiisii ayaa yastasrikuhu maantana uqaylaya maantana wuu qaylayaa wuxuu leeya war muusew maantana maantana waa lay hayaae waa kanoo midbaa maantana isaarane bal igaga rid ayuu leeyahay muuse marka qaala lahu muusa markaa nebi muuse waxau ihi innaka adigu laqawiyun mubiin qaaf maaha waa kayn markaad ku dhawaaqaysa ama qur-aanka akriyaysa innaka laqawiyun haddaad tidhaahdo dee macnihi wuu xumaanaya mid xoog badan buu noqonaya laakiin innaka laqawiyun mubiin